habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa fiidnimo isniina bisha janawari waa soddon sannadka laba kun iyo toddobiyo toban waxaanaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaabana lix iyo tobankii sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somali dot com idaacaddeenna caawana waxaa idiin haya anigoo ah maxamed cabdiya cashe ibraahim caashacuud
qodobada aad idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah waraysi aannu la yeelannay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaan hadliya cumar oo ka hadlaya go'aanka dowladda maraykanka waddan iminka ka soo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ay yihiin dad shaqaysto oo interbeneera in barta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamayay argagixisada caalamka meel weyn kaga jira dowladda maraykanku ay dibis u noqoto markay reviewgooda sameeyaan arrintan dhaqso loo soo afjaro waxaad kalood maqli doontaan waraysi ku saabsan faahfaahinta amarka cusub ee socdaalka ee dowladda maraykanka waxaan kula talinaynaa in ay ka sii diyaargaroobaan oo ay la soo xidhiiraan qareemada degan meelahay degan yihiin ee arrimaha socdaalka ku takhasusay si ay u haystaan number ama dad ay markaaba wici karaan haddii ay dareemaan qofkii in lagu haysto garoonka uuna soo degi karin laakiin dadka dibadda jooga ee waddanka ka maqan dabcan sharcigaasi ma saameynayo dareemada maraykankuna waxba saasa uma qaban karaan xubintii qurba joogta doodii gaabnayd iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada cubek ee waa gobolka cubek magaalada cubek city ee dalka canada goor dambe oo axadii ahay dalkaasi oo ay ku dileen lix qof kuna dhaawaceen sideed kale afhayeen oo hadashay booliiska ayaa sheegtay in laba qof oo lagu tuhunsan yahay weerarka la xidhay hase yeeshee ma ayna bixin wax faahfaahin oo intaasi ka dheer madax xarunta dhaqanka islaamka cubek city ayaa sheegay in markii weerarku u dhacay ay muslimiintu ku guda jireen salaadii maqrib ilaa iyo konton iyo saddex qof ayaa goobta ku sugnaa sida uu boolisku sheegay ra-iisul wasaaraha dalka canada justin trudeau ayaa cambaareeyey weerarka kuna sheegay weerar gaxiso oo lagu qaaday muslimiinta waxaana uu sheegay in dalkiisa uu qiimeeyo kala duwanaanshaha iyo dulqaadka diimaha muslimiinta canada waxay qeyb ka yihiin buu yidhi dhismaha canada islamarkaasna ficiladan aan dareenka lahayn qeyb kama aha bulshadeenna magaalooyinkeenna iyo dalkeenna bishii juun ayaa madax doofaar waxaa sidoo kale lagaga tegey albaabka masjidka hadda weerarka lagu qaaday jaamac bulla jaamac oo waryaheenna ayaa wararkaasi inoo soo ururiyey
madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump ayaa sii waday inuu difaaco amarkiisii madaxweyne ee dalkan maraykanka lagaga horjoogsanayay in ay soo galaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda toddoba wadan oo ay badi dadkiisu muslimiin yihiin halka ay kooxaha xuquuqda aadanaha wacad ku mareen in ay sii wadaan cadaadiska xagga sharciga ah ee tallaabadani ku bannaan dad ahna ay mudaharaadyo ka dhigeen guud ahaana dalka oo dhan xisbiga dimuqraadigana ay u diyaargaroobeen inay si sharci ah arrintan isu hortaagaan twiidyo xiriir ah oo uu isniintan maanta ah kusoo bandhigay bartiisa twitterka iyo trump sheegay in xogayaha wasaaradda amniga gudaha john kelly uu u sheegay siduu hadalka u dhigay in wax kasta ay si wanaagsan u socdaan iyadoo ay dhibaatooyin aad u yarna ay jiraan waxa uu intaasi ku daray in dhibaatooyinka waaweyn ee ka jira garoomada diyaaradaha ay sababeen kombyuutarada shirkadda diyaaradaha ee delta oo si kumeel gaara howshooda u gabay dadka dibadbaxa dhigayay iyo sidoo kale siduu hadalka u dhigay ilmada hogaamiyaha dimuqraadiyiinta lagaga tirada badan yahay koongareeska ee shaag shumer
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in xili dambe oo talaadada ah waa habeen dambe ee uu ku dhawaaqi doono qofka qaban doona booska madhan ee maxkamadda sare maxkamadda oo sagaal xubnood ka kooban ayaa hal kursi uu ka bannaanaa ilaa markii sanadkii hore u dhintay antonin askeliya oo siyaasaddiisu ay muxaafid ahayd maxkamaddana ku jiray muddo soddon sano ah madaxweynihii hore maraykanka barack obama ayaa soo jeediyey in merrick garland uu meeshaas buuxiyo hase yeeshee aqalka sanadka oo jamhuurigu ku badan yahay ayaa diiday soo jeedintaasi waxay sheegeen in madaxweyne Oba- in madaxweynaha obama xiga uu hawshaasi magacaabis- magacaabista qaban doono madaxweyne trump ayaa dhowr xaakim oo siyaasadooda ay muxaafid tahay isha ku hayay wararka warbaahinta laga helayo ayaa sheegaya in dadka hormoodka ka ay ku jiraan saddexda xaakim ee kale ah niel gorsak thomas hardiman iyo william prior
kumanaan kun ayaa xaddii isugu soo baxaya bannaanka aqalka cad ee magaalada tan washington kuwaas oo sameeyey bannaanbaxa ka dhana amarka uu madaxweyne trump uga mamnuucay inay maraykanka ku soo galaan muwaadiniinta toddoba waddan oo muslin ah iyo dadka qaxootiga ah dadkan ayaa waxa ay ku qaylinayeen halkudhegyo ay ka mid ahaayeen nacayb maya cabsi maya qaxootiga halkan ha ku soo dhowaadeen sidoo kale dibadbaxyo ayaa waxay ka dhaceen magaalooyin badan oo maraykanka ka mid ah kuwaasoo ay ku jiraan new york los angeles philadelphia houston boston atlanta louville iyo sidoo kale detroit amarka madaxweyne donald trump ayaa dhigaya in muddo cisho ah laga hakiyo dhammaan qaxootiga uu qaato maraykanka iyo in muddo sagaashan cisho ah laga mamnuuco inay maraykanka soo galaan dadka ka soo jeeda dalalka iiraan libiya soomaaliya ciraaq suudaan iyo yemen halka muwaadiniinta u dhashay suuriya laga mamnuucay maraykanka muddo aan la cayimin
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington ururka midowda afrika ayaa maanta doortay guddoomiyaha cusub ee guddiga midowda oo ay ku tartamayaan shan murashax waxaana ugu dambayntii xilka ku guulaystay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jaad muuse faqi maxamed haddaba doorashadan iyo go-aanka ka soo baxay madaxweynaha maraykanka donald trump ee lagu horjoogsanayo dadka qaxootiga ee ka imanaya toddoba waddan oo muslina ayaa wariyaheenna caashe ibraahim caashucuud waxay ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo ku sugan magaalada adhis ababa ee dalka etoobiya si wanaagsan bay u dhacday shan qof baa isku soo taagay qof wuxuu ka socday waddanka jaad qofna wuxuu ka socday waddanka senegal qofna wuxuu ka socday waddanka kenya qofna wuxuu ka socday waddanka equatorial guinea qofna wuxuu ka socday botswana waddanka oo south africa ah waa gartay marka qaabka doorashada ay u marka dhacday waxaa laba haweena iyo saddex iyo saddex eh, raga haye marka doorashada waa footeeyaa waa doorasho eh, qarsoodiyaa lagu footeeyaa oo electronica ah marka marba qofkii ugu hooseeya ayaa ka baxa ilaa la helayo qof gaadha eh, marka af- af- konton iyo afar dowladood weeyaan oo footeynayay En, mataqaanaa toddobaatan iyo shan inuu helo waayo qofku codka iyo ka badan codkii guddoomiyaha ayaa ku guulaysto hadda waxaa guddoomiyaha isku soo hadhay aakhirka waxaa isku soo hadhay muuse fiki nin la yidhaah oo jaad ka socda wasiiru khaarijiga jaada iyo aamine maxamed oo ka socota en, waddanka kenya markaana wa- waxaa wuxuu ka horreeyey laba cod keliyuu ka horreeyey markaa qawniinkaa sheegaya marka lixaad haddii aanu qofna helin nambarka loo baahan yahay oo soddon iyo lixa isna wuxuu haystay sideed iyo labaatan iyo isna waxay haysatay lix iyo labaatan in qofka lix iyo labaatanka haystaa uu ka baxo markaa sidaasay marka aamina ku hartay marka waxaa soo hadhaya hal qof keliya waa garta kaana wuxuu noqday wasiirka arrimaha dibadda ee jaad oo hadda guddoomiyaha ah ha qofkaasi wuxuu loo ordayaa keliya in in laga aamuso si uuna u helin eh, soddon iyo lix marka akhirkii wuxuu helay soddon iyo sagaal markuu soddonka iyo sagaalka helay cid lama tartamayn siduu soddon iyo sagaalka ku helay mar hadduu sideed iyo labaatan inta kale haystay in- waa eh, m- maya marka amino lix iyo labaatan keentay baa la saaray eh, eh, candidateka kenya ka socday marka isaga uunbaa ordayey iyo inaad ka aamusto waa gartay dowladda soomaaliya yay u codaynaysa yay rabtay maya anaga waxaan is- waxaan rabnay jaarkayaga eh, walaashay aaminaan u codaynay waan u dadaalnay waan u campaign garaynay waana waana regionkeena oo east africa oo dhan baa la socotay waana dariskeenii waana inan eh, originkeegu uu ka yimi eh, soomaaliya so intaas oo dhan baa isku tagtay marka kulliga iyadaan u codaynay mar walba intaasoo dhanna ma saaciidin waxayna ku dhacday si cadaalada iyo oo qurux badan bay ku wada dhacday waa gartay mudane hadliya haddaan taa ka gudmo dhinaca kale waad la socotaa caalamka dalkan maraykanka dhowaan waxa uu mamnuucay in toddoba wadan oo soomaaliya ay ka mid tahay dadkooda inaanay soo geli karin dalkan ee viisaha sita marka wadamadu mid waliba go-aankiisa gaarkaa uu qaatay toddobada wadan ee arrintaa ay saameynaysay tallaabada dalka soomaaliya uga bannaan maxay tahay arrintan madaxweynaha dalkan maraykanku ku dhawaaqay Hadda, eh, guud ahaan eh, soomaaliya waa waa waa waa ka xunnahay in mataqaanaa eh, eh, wadan imika kasoo baxaya dhibaato oo hore u socda oo dadkiisu ay yihiin dad shaqaysto oo entrepreneura in farta lagu soo fiiqo oo weliba la dagaalamayo eh, argagixisada caalamka meel weyn kaga jira Eh, insha allah in dowladda maraykanku ay eh, dib isugu noqoto markay re- reviewgooda sameeyaan arrintan dhaqso loo soo afjaro waayo caadadu waxa weeye dadka maraykan jooga oo dhan qof walba meel buu ka yimi marka waa waan ka xunnahay laakiin dee waddan walba isagaa yaqa isagaa isagaa ka tashada immigrationkiisa dalalka toddobada ah ee soomaalidana ay ku jirto soomaaliyana ay ku jirtaan iraahdee mid walba go-aankiisa gaarka uu qaatay ilaa iyo hadda ciraaq iiraan go-aanay ka qaateen kadib go-aanka uu soo saaray madaxweyne trump tallaabada idiin furan maxay tahay idinka soomaali ahaan anaga waa waxa waxaa la- insha allah waxaan ka tashan doonaa markaan xamar ku noqono ee, golaha wasiirada ka tashan doona wixii tallaabee la qaadayo Ee, ra'yigaan aniga hadda ku siiya waa kayga uun Ee, waanan ka xunnahay amshuur inuu madaxweynuhu ka xun yahay ra-iisul wasaaraha iyo iyo wa- wasiirado dhan iyo baarlamanku in mataqaanaa soomaaliya oo kasoo baxaysa dhibaato ee, sidaa farta ee, loogu soo fiiqay laakiin ee, insha allah wax walba khayr bay noqon doonaa maxay kula tahay in soomaalida ay ku mutaysatay in liiskaa lagu daro toddobada dal maxay kula tahay in soomaaliya loogu daray liiskaasi maxaad u aragtaa
m- anigu personal waxaan arkaa un waxa loogu daray inayn ahayn wax kale dhibaatada badan ee muddada dheer ku jirnay iyo sidaa argagixisadu ay noola dagaalamayso Een, iyo een, eh, eh, dad soomaali oo maybe lagu tuunsan yahay inay inay iyaguna dhibaato geysteen inkastoon cidna maraykan wax dhibaataha ka ka geysan waa garta haddaan usoo noqdo arrin kale oo iyana eh, maalmahan taagneed waxay ahayd sagaashan qof oo soomaali ah ayaa dhowaan dalkan maraykanka laga musaafuriyey oo gudaha soomaaliya lagu celiyey maxay horta arrintaa kala socotaa wasaaradda arrimaha dibadda iyo guud ahaan dowladda soomaaliyeed waxa weeyaan eh, wadan walba sharci buu leeyahay qofkii tagaana dowladu ma dirin isagaa tegey Eh, sharciga qofkii la mariyey ee dowladda ay ku tashatay inayna waddankooga joogin Eh, wax muhiima in si dadnimo eh, loo loo ixtiraamo oo dadnimadooda iyo xuquuqdooda la ixtiraamo laakiin lama odhan karo eh, qasabka ku joogaan eh, waddankiina dadka la soo celiyey qaarkood oo v o eda la hadlay waxay sheegeen in dowladda soomaaliya ay fududaysay oo iyagu ay sheegeen in dalkii uu nabad yahay oo in dad lagu celiyaa aanay waxba ku jabnayn marka taabay dadkaa ku andacoonayaan la soo celiyo waxay leeyihiin fursaddii aanu heli lahayn een, taasaa dhaawacday dowladda soomaaliya maxay isku difaacaysaa waddan soomaaliya waxay isku difaacaysaa waddanka soomaaliya hore u socdaa annagu ma odhanayno waddanka iyada lama iman karo waxba laguma samaysan karo ka caradaay ma odhanayso dowladda soomaalidu waan dadaalaynaa wixii aan qaban karno waan qabanaynaa waan dagaalamaynaa waddankaan dhisaynaa marka eh, marnaba nagama sii joogayso inaan idhaahno waddanka iyaga waa khatar ayaan la imanin
laakiin hadday khatartii weli taagan tahayna oo dadka ay ka carareen oo weli dadku ay aaminsan yihiin in khatartii ay shale ka carareen weli ay taagan tahay oo weli aan la xallin
dadka soomaalidu waxay u cararaan waxyaabo badan sida dadka kale afrikaankii u cararayaan waa laga yaabaa qaarkood inay qa- khatar ka cararayaan laakiin badidoodu waxay ka cararaan eh, eh, waxyaabaha kale ee afrikaankao dhan ka cararayo iyo dalalka saboolka oo dhaniba marka hal qof oo soomaali oo waddan laga soo celinayo inaan idhaahno waddankaygu khariban yahay ma samaynayno
kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdisalaam hadliye cumar oo isagoo jooga magaalada adhis ababa ee dalka etoobiya khadka telefoonka ugu warramaya waryaheena caashe ibraahim caashucuud
sidaa dhegaystayaal aad ku maqlayseen idaacadeheennii waxaa weli sii socda qalalaasaha ka dhashay amarkii ka soo baxay madaxweynaha dalkan ah, maraykanka ee mamnuucayey in dadka qaxootiga ka imanaya toddoba wadan oo muslin ah oo kala ah soomaaliya syriya yemen suudaan libiya ciraaq iyo iiraan ay inka iyo sidoo kale in ka badan boqol qof ayaa lagu xiray garoomada waxaana dhinaca kale isa soo taraya cambaareynta loo jeedinayo tallaabadan dowladda iiraan ayaa sheegtay in ay mamnuucday dadka u dhashay maraykanka ee soo gelaya dalkeeda baarlamaanka ciraaqna waxa uu maanta u codeeyey inay tallaabadaasi ka aargutaan suudaanna waxay u yeertay diblomaasi maraykan ah si ay ugu dacwo uga dacwooto tallaabada maraykanka warbixintan waxaa inoo diyaarisay zalatika hoog waxaa inoo haya nuur xasan nuur bukhaari qaar ka mid ah rakaabka saarnaa diyaaradaha ee ka soo jeeda toddobada waddan ee uu bartilmaameedsaday madaxweyne trump looma ogolaan inay soo galaan garoommada diyaaradaha ee maraykanka nail zayn oo ah muwaadin u dhashay dalka suuriya waxaa laga reebay diyaarad ka soo qaadi lahayd garoonka diyaaradaha ataaturka ee magaalada istanbul isaga oo ku soo wajahnaa magaalada los angeles dalkugalka cusub ee uu haysto wax farqi ah ma uusan samayn
xaaskayga iyo wiilkayga ayaa jooga maraykanka wiilkaygu wuxuu haystaa dhalashada maraykanka muddo laba sano ah ayaynu sugaynay fursaddan ugu dambayntii markii aannu helnayna waa ayna hor istaageen maadaama aannu haysanno baasaboorka suuriya
faatma cabdulqaasim oo ah muwaadinad u dhalatay dalka suudaan waxa ay ku khasbanaatay inay dib ugu laabato dalkeeda kadib markii ay saraakiisha socdaalka ee dalka qatar ay u diideen inay u soo duusho maraykanka
waxay tidhi waxaan u malaynayaa in go'aankani uu yahay mid cadaalad darro ku ah muwaadiniinta reer suudaan iyo dadka muslimiinta ah haddii maraykanku uu yahay dal dhowra xuquuqda aadanaha waa inuu tixgeliyaa xuquuqdeenna dadka deganaanshaha sharciga haysta ama kaarka cagaaran ee ka soo jeeda toddobada waddan ee muslimka ah ee muwaadiniintoodu dalka maraykanka laga mamnuucay iyagu ma qabanayo amarka trump laakiin kuwa dalka ka maqnaa marka uu soo baxayay amarkan ayaa ka cabsi qaba inay soo geli kari waayaan dalkan maraykanka bayaan axmed oo ah muwaadinad u dhalatay dalka ciraaq ayaa ka mid ah dadka walaaca qaba
waxay tidhi gabadha aan eedada u ahay dhowaan ayay ka soo laabatay maraykanka waxay turjumaan u ahaan jirtay askarta ameerikaanka ee ciraaq jooga kadibna maraykanka ayaa ka aqbalay codsi qaxootinimo hadda waxay ka welwelsan tahay in loo oggolaan doono in ay ku laabato maraykanka iyo in loo diidi doono guddoomiyaha baarlamaanka dalka iiraan ayaa axaddii ku tilmaamay amarka uu soo rogay madaxweyne trump mid cunsuriyad ah
in lagu daro iiraan liiska loogu marmarsiyoonayo walaaca argagixisada waxay aad ugu eg tahay wax lagu qoslo ma ahan wax qarsoon in iiraan sannadihii dhowaa meel adag ay iska taagtay argagixisada markii dambena ay ku soo biireen dalal kale israa'iil oo ay cadowtooyo soo jireen ah kala dhexaysa iiraan dad badan ayaa ku mudaaharaaday bannaanka safaaradda uu maraykanka ku leeyahay tal abiib dadkan ayaa ka soo horjeeday amarada uu dadka muslimka ah ku soo rogay madaxweyne trump aqalka cad ayaa difaacay go'aanka madaxweynaha iyaga oo sheegay in maraykanka ay soo galeen sabtidii saddex boqol shan iyo labaatan kun oo rakaab ah halka boqol iyo sagaal ruux oo keliya si kumeel gaar ah loo qabtay
aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayey warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o a ee zalatika hoog
haddaba wareegtadan ka soo baxday madaxweyne donald trump maxay dhigaysaa faahfaahinta sharcigan ayaa waryaheena haaruun macruuf waxauu ka waraystay qareen amiin haaruun oo ku sugan magaalada minneapolis
amarku wuxuu leeyahay wuxuu ku salaysan yahay nabadgelyada waddankan maraykanka iyo madaxweynaha iyo xukuumadda cusub oo u arkay in dib u eegis lagu sameeyo dhammaan shuruucda waddanka lagu soo galo waxaa si gaara farta loogu fiiqay toddobadan waddan oo iyaga loo arkay in aysan shuruudaha dadka markay soo galayaan baaritaanada ayna kasoo bixi karin ama ay uga imaan karto halis nabadgeliyo maraykanka sidaas ayuu madaxweynuhu ku saleynayaa sharcigan uu soo saaray labaatan iyo toddobadii bishaan waaya qaxootiga laga hadlayo ee ay qabanayso waa kuwe waxay qabanaysaa qaxootigu wuxuu u kala baxaa dadka viisaha kusoo gala iyo dadka magangeliya doonka kusoo gala labadaba way saameynaysaa marka madaxweynuhu wuxuu joojiyey si kumeel gaara muddo afar bilood a dhammaan dadkii laga soo qaadi jiray xeryaha qaxootiga oo aan ku koobnayn toddobadan waddan keliya ee caalamka dhan laga keenayay inta lagu sameynayo afartaa bilood dib u eegis iyo dib u habeyn eh, sharciga ay soo maraan iyo qaabka lagu soo baaro shakhsiyaadka dibudejinta loogu samaynayo maraykanka in ay halis ku yihiin amniga maraykanka iyo in kale Eh, arrimaha viisadana eh, toddobadaa wadan ayaa si gaara loo loo sheegay eh, in muddo saddex bilooda ama sagaashan beri ah eh, la joojinayo dadka ka imaan jiray wadamadaas eh, sidaas ayay u kala qaybsan yihiin waa garta dadka ka yimid wadamada ee wadankan maraykanka ku sugan ee sh- ka helay sharciga ee deganaanshaha ee loo yaqaano green cardka dadkaas ha ku sugnaadaan maraykanka ama ha ka maqnaadaan arrintan sidee bay u saameynaysaa Eh, waxay u saameynaysaa eh, warqaddu waa warqad macnaha sharci hadda cusub oo yaro isku maldahan oo aan kala caddayn Eh, waxaad moodaa in la isticmaalay luuqad eh, u baahan faahfaahin iyo su-aalo badan in laga keeno Eh, ay u fasiranayaan saraakiisha amniguna siyaalo kala duwan eh, goobaha laga soo galo dalka maraykanka marka eh, dadka dibadda ku maqan ee aan ahayn eh, muwaadiniinta ama citizenka maraykanka aan ahayn Eh, dabcan su-aalaha soo baxay in qofka uu kusoo noqon karo maraykanka iyo in kale xukuumadduna warar kala duwan ayay ka soo saartay Eh, waxaad moodaa eh, garoomada iyo meelaha laga soo galo wadankana si kala duwan ayaa dadka loola dhaqmay Eh, hadda warkii u dambeeyey oo ay soo saartay eh, wasaaradda amniga waxay leedahay qofkii haysta eh, green card oo wadankan degenaansho rasmi ah ku haysta eh, lama celin doono ayay saas hadda- ee hadda leedahay kii ugu dambeeyey laakiin waxaa taa ka horreysay in ay xukuumaddu tiri eh, qofkii soo noqonaya ee waddankan degenaan jira ee green cardka waxaa loo yaqaana haysta ama degenaanshaha rasmiga ah waxaa loo fiirinayaa qofba si gaara loo fiirinaya qof walba keiskiisa lagu xukumayaa oo macnaha eh, lama sameynayo policy ka dhan dhammaantood Em, sidaas ayay arrintaas u socotaa kuwa waddanka degan een ka bixin eh, dabcan waxaa jira dad badan oo kala maqan qoysas rabay eh, carruurtoodii iyo xaasaskoodii iyo waalidkood inay keensadaan eh, kuwaas ayay saameyn ku leedahay oo haddii la joojiyo dadkii eh, ka imaanayay dibadda hakintaasi eh, waxay keenaysaa walwal badan iyo walaac badan iyo reeriyo kala go-aya Eh, waxaa kale oo iyadana jirtaa een, muddadan hadda kumeel gaarka ee lagu dhawaaqay macnaheedu ma aha markay dhammaato wax walba normal buu ku noqon yahay sidii hore Eh, waxaa laga walwal qabaa waxa ay xukuumaddu la soo bixi doonto marka ay dhammaato muddadan kumeel gaarka ah ee saddexda bilood iyo afartii bilood ah waaye n waxaa iyadana walaac ka jiray dadka ka soo jeeda toddobadaa waddan ee la tilmaamay oo siiriya soomaaliya suudaan liibiya ciraaq yeman iyo iiraan ah dad ka soo jeeda waddamada ee haysta baasaboorro waddamo kale sida kanada britain faransiiska imaatinkooda waddankan see u saameynaysaa arrintani Eh, markii u horreysay warkii u horreysay soo baxay eh, waxay xukuumaddu ku sheegtay inuu saameyn doono oo dhalashadaad rabta hayso marba haddaad tahay qof ka soo qaad soomaali ah ama qof yemani ah eh, ay arrintan ku saameynayso Eh, anigu waxaan ka mid ahay eh, golaha qareemada eh, arrimaha socdaalka ee maraykanka oo iimeelo toosa noo soo dhacaan mar eh, maalin iyo habeen marka waxaa jiray shaksi ka yimid oo kale em, haweeney iiraaniyad ah oo da ah oo toddobaatankii dhaaftay ka imaanaysa belgiumka oo kale eh, in lagu macnaha airportka lagu hor istaagay oo markii dambe layska soo fasaxay laakiin su-aalo badan ay ka muujinayaan qareemada ay leeyihiin haddii ay ahaan lahayd qof da-yar oo kale malaha si gooni u saameyn lahaa waayo warqadda kuma cadda qaabka uu waxba ma kala qeexayso warqaddu su-aasha marka igu dambaysa waxa weeyaan dadka dhibaatooyinkan la kulma ama garoommada kula kulma ama waddamadii ay ka soo bixi lahaayeen jooga maxaa tallaabo ah oo la gudboon Eh, dabcan waxaa socda eh, dacwooyin ay eh, maxkamadaha ayaa kasoo ka socda Em, qofku hadduu wadanka maraykanka soo gaaro eh, waxaa ugu diyaar ah garan walba oo diyaaradeed oo caalami ah oo diyaaradaha internationalka kasoo degaan eh, qareemo eh, eh, aan lacag ahayn oo iyaga u diyaar ah sugayana qofkii in maxay ahaydey ay ka caawiyaan eh, xuquuqdiisa inay baraan Eh, waxaa dhacaysa qofku markuu soo gaaro eh, maraykanka meelaha qaarkood in lasoo sheegayo in qofkii laleeyahay waa la joojiyey sharcigii maadaama adiga aadan muwaadin ahayn waa inaad saxiixdaa warqadan warqadaha qaarkood oo macnaha sheegaya inaad ka tanaasuleysid eh, deganaanshihii rasmiga ahaa ama green cardkii marka dadka waxaan kula talinaynaa dhammaan ay arrintaas soo wajahdo in aysan saxiixin warqadaa islamarkaana ay codsadaan inay la hadlaan qareen Een, wa- waa sharci qofka haddii uu codsado qareen in aan lasii faragelin lagu sii haynin ilaa u qareen loo keeno Eh, garoomadana dhammaan waxaa diyaar ku abad bedelayaa oo maalin iyo habeen taagan En haddii qof maraykanka jooga en qaraabadiisii iyo asxaabtii ay soo laabanayaan oo jirto ama imaanayaan hadda waxaan kula talinaynaa in ay kasii diyaar garoobaan oo ay la soo xiriiraan qareemada degan eh, meelahay degan yihiin ee arrimaha socdaalka ku takhasusay si ay u haystaan number ama dad ay markaaba wici karaan haddii ay dareemaan qofkii in lagu lagu haysto eh, garoonka uuna soo degi karin laakiin dadka dibadda jooga ee waddanka ka maqan dabcan eh, sharcigaasi ma saameynayo qareemada maraykankuna waxba saas uma qaban karaan ilaa ay maxkamad ka soo saarto go-aan cad in eh, sharcigan uu madaxweynuhu soo saaray uu dastuurku waafaqsan yahay ah, ama uuna jebinaynin shuruucda kale ee waddanka hadaba doodaa ka taagan eh, waxaa laga yaabaa in ay isbeddel ku yimaado sharciga laftiisa kaasi wuxuu ahaa garyaqaan amiin haaruun oo khadka telefoonka magaalada minneabolis ugu warramay wariyaheenna haaruun macruuf
kale cawaysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waxaanad la socotaana tabintayadii fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a wararkan iyo warbixinadanna waxaad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada iyo bogga internetka v o a somali com oo aad mar walba ka daalacan kartaan xafiiska jaamacadda carabta ee magaalada muqdisho ayaa maanta lacag ah, oo ay- ay ugu talagaleen in wax loogu qabto dadka abaaruhu ay saameeyeen waxay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha lacagtan oo gaaraysa sagaashan iyo laba kun oo doolar ayaa waxaa lagu sheegay inay qeyb ka tahay ka jawaabidda xaaladda degdega ah ee xilligan eh, jirta sida v o edu uu u sheegay ambasator maxamed cabdalla idriis oo ah safiirka jaamacadda carabta soomaaliya oo fadhiya xafiiska jaamacadda carabta ee muqdisho ayaa kusoo biiray gurmadka loo fidinayo dadka abaaruhu saameeyeen iyadoo lacagdan sagaashan iyo laba kun oo doolar xafiiska muqdisho ee dowladaha carbeed ay ku wareejiyeen guddiga gurmadka abaaraha heer qaran sida idaacadda v o wada u sheegay ambasador maxamed cabdalla idiris oo safiirka jaamacadda carabta u fadhiya muqdisho This is for just emergency, a token, uh, uh, uh, uh, sum of uh, 92,000 dollars.
qadarkan lacageed ee gaaraya ilaa sagaashan iyo laba kun oo doolarka maraykanka waa kaalmad deg deg ah oo uu go'aansaday xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta si wax loogaga qabto xaaladan deg dega ah ee haatan jirta E- Emergent uh, uh, ca- ca- ca- ca- cases.
ambasador idris ayaa v o du weydiisay in dowladaha carbeed laga filayo taageero ka badan tan maanta ay ku wareejiyeen guddiga abaaraha wuxuuse ku jawaabay No, no, this is no, this is from our office. Yeah, this is from our office. Yeah, this is from the office of Arab may may in Mogadishu.
tani waa xafiiskayaga oo keliya waxay ka timid xafiiskayaga jaamacadda carabta ee aan ku leenahay muqdisho laakiin taageerada rasmiga ahi waxay ka imaan doontaa xubnaha ururka jaamacadda carabta goor horeba waxaa jira kaalmooyin ka yimid suudaan qatar sacuudiga imaaraadka masar iyo kaalmooyin laga filayo aljeeriya boqortooyada cumaan iyo kaalmooyin kale oo laga filayo dalalka carbeed Arab uh, country uh, m- members.
gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka mahad cawad oo jooga goobta lagu wareejinay lacagtan ayaa sheegay in labada gole ee baarlamaanka ay hore u meelmariyeen in lacagta musharaxiinta madaxweyne laga qaado qayb ka mida lagu wareejiyo guddiga gurmadka si loogu deeqo dadka abaaruhu saameeyeen haddana ay gacanta ku hayaan lacag gaaraysa saddex boqol iyo lixdan kun oo doolar laguna wareejin doono gurmadka xusid mudan in go-aankii eh, labada aqal ee soo baxay ee ahaa een, waxaa weeye eh, een, een, kharashka ay bixinayaan musharaxiintu in boqolkiiba konton een, waxaa weeye loogu yabooho eh, deeqda degdegta ah ee abaaraha een, oo dhan saddex boqol iyo lixdan kun in maaragtay guddiga lagu soo simayo een, een, taasoo loogu talagalay in dhiigjoojin hawl degdega lagu qabto ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya maxamed cumar carto ah guddoomiyaha guddiga abaaraha ayaa ka warbixiyay ilaa ay hadda lacagaha guddigu ay gacanta ku hayaan si loogu caawiyo dadka u dhimanaya macluusha ay saabtay biyo iyo baarla-aanta ka jirta qaybo ka mida gobolada soomaaliya intan maanta ay nagu soo nagu soo nasoo guddoonsiiyeen jaamac alcarabiya oo ko labiyo sagaashan kuna waxaan iyagana leenahay jazaakum allahu khayra waxyaalaha ugu horreeyey oon runtii ku faraxsannahay waxaa ka mid ah saddexda boqol iyo lixdankan kun ee musharaxiintu ay ku yaboo ku yabooheen ama baarlamaanku ku yaboohay inay laga gooyo boqolkiiba konton maxaa la yidhaahdaa een, lacagaha lasoo ururinayno aad iyo aada ugu mahad celinayno waxaa sidoo kale jirta iyadana oo aan rabnaa in lagu soo wareejiyo weli aana soo gaarin laakiin laga shaqaynayo halkii milyan ee ka soo hadhay lacagihii hore ee sharixiintu ay bixiyeen oo iyadana insha allahu tacaala aan filayno in maxaa la yidhaahdaa ay suurto gasho in iyadana labada cisho imarka soo socota ayay xisaabta kusoo dhici doonto sidoo kale waxaan sugaynaa iyagana lacagihii kale ee dowladdu ay isku xukuntay ee ka mid ahayd tan iminka uu guddoomiye ku-xigeenku inoo sheegay iyagaan ka sugaynaa inay dib noogu soo celiyaan inta ay mushaharkooga ka jari doonaan haddii aan leedmo cabdulqaadir okey v o a muqdisho
fiidnimo wanaagsan mar kale dhegaysta dhammaantiin waxaanu gudagelaynaa qaybtii labaad ee barnaamijkeenna caawa waxaana nagu soo maqan warbixin ka hadlaysa weerarkii dadka lagu dilay ee ka dhacay magaalada cubek city ee dalka kanada xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii qurbe marka horese warkii caalamka kooban rag hubaysan ayaa weerar ku qaaday masjid ku yaala magaalada cubek city ee dalka kanada goor dambe oo xadii xalay ahayd halkaasi oo ay ku dhinteen lix qof kuna dhaawacmeen sideed kale afhayeen u hadashay booliiska ayaa sheegtay in laba qof oo lagu tuhumsan yahay weerarka la xidhay hase yeeshee ma aysan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi ka dheer madaxa xarunta dhaqanka islaamka ee cubek city ayaa sheegay in markii weerarku uu dhacay ay muslimiintu ku guda jireen salaaddii maqrib ilaa iyo konton iyo saddex qof ayaa goobta ku sugnaa sida ay sheegeen booliiska magaaladu
madaxweynaha dalkan mareykanka donald trump ayaa sii wadaa inuu difaaco amarkiisii madaxweyne ee dalkan mareykanka lagaga horjoogsanayay inay soo galaan qaxootiga iyo dadka ka soo jeeda wadamada ay badi dadkiisu muslimiinta yihiin halka ay kooxaha xuquuqda aadanaha wacad ku mareen in ay sii wadayaan cadaadiska xagga sharciga ah ee tallaabadani kumanaan dad ahna waxay mudaharaadyo ka dhigeen guud ahaan dalka oo dhan xisbiga dimuqraadigana waxa uu diyaargaroobay inay si sharci ah arrintan isu hortaagaan tweediyo xiriira oo isniintan maanta ah kusoo bandhigay bartiisa twitter-ka ayuu donald trump waxa uu sheegay in xogayaha wasaaradda amniga gudaha john kelly uu u sheegay in wax kastaaba ay si wanaagsan ku socdaan iyadoo ay dhibaatooyin aada u yarna ay jiraan
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay ayaa sheegay in xilli dambe oo talaadada ah uu ku dhawaaqi doono qofka qaban doona booska madhan ee maxkamadda sare maxkamadda oo sagaal xubnood ka kooban ayaa hal kursi ka bannaanaa ilaa markii sanadkii hore uu dhintay antonin skelia oo siyaasadiisu maxaafid ahayd maxkamaddana kusoo jiray muddo soddon sano ah madaxweynihii hore mareykanka barack obama ayaa soo jeediyey in merik garland uu meesha buuxiyo hase yeeshee aqalka sanadka oo jamhuurigu ku badan yahay ayaa diiday soo jeedintaasi waxay sheegeen in madaxweynaha obaama xiga uu hawsha magacaabista qaban doono madaxweyne trump ayaa dhowr xaakim oo siyaasadooda maxaafid tahay isha ku hayay wararka warbaahinta laga helayaana waxay sheegayaan in dadka hormoodka ah ay ku jiraan saddexda xaakim ee kalaniel gorsak thomas hardiman iyo william prior
kale fiidnimo isniina oo wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan booliska kubeeg ee dalka kanada ayaa sheegay in ay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerar toogasho ah oo xalay loo geystay masjid ku yaala magaaladaasi lix qof ayaa ku dhimatay weerarka sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen dowladda kanada ayaa sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso oo lagula kacay dad muslimiinah jaamac buule jaamac ayaa warbixintan kasoo diyaariyey walaal wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan lix qof ayaa ku dhintay shan iyo toban qofna waa dhaawac dhakhtarka ayaa la geeyey quebec ee la dhahda san justin magacyadoodii weli lama soo gudbin kuwa dhintay iyo kuwa dhaawaca laba qof baa la qabtay qof isagaa isdhiibay oo meel u jirta ilamaa shan saddex kilomitr meeshay ka dhacday balaayadu isagoo socdo ayuu booliiska la hadlay uu yidhi iqabta halkaa baan joogaaya waa mid midda kalena meesha isagoo joogaan u malinaya in lagu qabtay laakiin cidday yihiin iyo waxay yihiin haba yaraatee lama sheegin booliisku ma rabo inuu intaimiga u sheego waxaad ii sheegtay inaad ku noolaan jirtay magaalada kubeg city toddoba sannadood marka bal waxaad nooga warantaa sawir naga sii waa magaalo caynkee ah magaalada quebec city waa caasimada quebec city waa magaalo aad u degan wax dhibaata intaan joogay kamaan maqal ilmaa imiga waa magaalo muxuu ahaa qadiimiya ugu qadiinsan canada waa magaalo aad iyo aad u degan wey magaalo wanaagsanaan jeclaaday warkaan ardayga ahaa weeyi communityga muslimiintu waa ilaama waxaa lagu qiyaasaa laba kun ayay noqon karaan waa community aad iyo aad iska degan waana community u badan badankoogu mutacalimiin jaamacadda ka dhiga ama dowladda u shaqeeya waa community degan weeyaan waa community aniguna xitaan odhan karo waan kusoo koray oo way soo gacan qabteen waayo anigoo dhalinyara ayaan xalkaa tegay ardaya dadkii yacnihii indhaha ii furay hadday noqoto diinteeda iyo hadday noqoto akhlaaqada kaleba yacni waxay ahayn dad yacni dhegeystayaal waxaan ka cudur daaranaynaa in warbixintaasi waraysigaasi aad maqlayseen aanu ahayn mid aanu idinku talagalnay hase ahaatee warbixinta ku saabsan booliska kubeeg ee dalka kanada iyo weerarka ka dhacay masjidka halkaasi ku yaala warbixinta goordhow in ay noo iman doonto hase ahaatee haatan aanu gudubno xubinta dooda gaaban oo inoo hayso saynab abuukar
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban doorashada madaxtinimada dalka soomaaliya ayaa dhici doonta sideedda bisha soo socota iyadoo ay ku tartami doonaan musharax kuwaasoo isugu jira qaar hore xilal uga soo qabtay dalka iyo siyaasiyiin ku cusub xeendaabka siyaasadda dalka waxaa dooda igala qaybgalaya xasan xundube jimcaale oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo daktar axmed maxamed cadde oo sidoo kale ah aqoon-yahan ku xeel dheer arrimaha bulshada waxaana hadalka ku horeeyey xasan xundubey soomaaliya geedisocod ayaa ka jira qaabka wax ku socdaanna waa igala wanaagsan tahay sida wax ku socon jireen haddaan taariikhda wax dib ugu noqonno waxaa soo martay iyadoo dowladaha dibadda laga soo dhisayo oo waddanka la keenaya iyadoo diyaarada lagu sido waxaa ku soo xigtay markii labayo tobankii ayadoo iskool bulisiya ay odayaal ku jira oo boqol shan iyo labaatana ay soo xulayeen xildhibaanada sanadkan waxaan maraynaa in xildhibaanka ay soo doortaan koobiyo konton qofood koobiyo konton qof oo bulshada labeenteedii ah laguna soo doorto lix goobood oo kala duwan dad lagu qiyaasa ilaa afariyo toban kun shaniyo toban kun ayay gaarayaan xildhibaanada maanta jooga dadka soo doortay goobaha lagu soo doortana ilaa lix goobood oo laga soo bilaabo kismaayo ilaa garowe ay ka yimaadeen marka geedi socodkaas waa wanaagsan yahay ididiilooyinaa jira horumaraa jira haddana saasaas ay tahay dhaliilo iyo waxa wax laga baran karo fara badan oo cashara ah oo aan u baahan in wax ka baranno ayaa jira aad baad u mahadsanta xasan xundubey dib baan kugu soo laaban doonaa waxaa dhanka kale dooda kaala qaybgalaya doctor axmed cadde ee su-aashaasi mid la mid ah sidee baad u aragtaa nidaamka ama hanaanka hadda doorashada soomaaliya ay ku socoto bismillahi raxmaan raxiim waa runtii dowladdan hadda jirta wax walba uu dhibaatina laga filan karaa sida haddeed ay ku timid labada doorasho waxaan ognahay inay dhibaatooyin badan ay iska jireen dhibaatooyinkaasna ay ahaayeen mid ay dowladda lafteeda ay mas-uul ka ahayd oo ay qaarkood xataa iyada ay abaabulkeeda ay ku jirtay marka waxaa laga yaabaa dhibaatooyinkaas inaysan ka maqnayn meesha marka annaga waxaan rajaynaynaa in dowladda runtii ay ka digtoonaato waxyaalahaas oo aysan dhicin wixii ka dhacay oo kale labadii doorasho hadda lasoo dhaafo kale
xasan xundube baan ku laabanayaa waxay hadda mas-uuliyadda saaran tahay xubnaha baarlamaanka ee labada aqal oo doorashadan waxay kaga duwan tahay tii hore laba aqal oo baarlamaanba markii ugu horeysay madaxweynaha dooranaya ma waxaa habboon in qofka lagu tixgeliyo inuu horey xilal usoo qabtay mise in fursadda la siiyo siyaasiyiinta xindaabka siyaasadda ku cusub anuu dadka aad u aaminsanaanahay in markaan loo baahan yahay qof horay hawsha u soo haayay oo u leh waayo aragnimo xogta gudaha og xidhiirka caalamkan la socda in oo hawsha sii wada dadka aad u aaminsanaanahay laga soo bilaabay lixdankii ilaa maanta ma anaan helin madaxweyne soo noqda adduunkao dhanna waxaad ogtihiin madaxweynayaashu ama ha noqoto laba jeer ama saddex jeer hadba sida u qoran xeerarka u qoran ayay soo noqdaan qofna kuma qaban kara afar sannadood dadka aqoonta leh oo xeeldheerayaasha oo siyaasadda falanqeeya ay inta badan badan isku raacsan yihiin madaxweynaha ugu yaraan hal ama laba sano inay uga khasaarayso inuu la qabsado halka sano u dambeyn ku mashquulayso kusoo noqon lahaa marka meesha waxaa kasoo baxaya qof cusub hadduu yimaado hal qof marka anigu waxaan leeyahay sanadkan inay ku habboon tahay in la tijaabiyo raggii hore wax usoo maamulaya oo hore loosii wado dadka aada u aaminsan ayaan ka mid ah haye ee doctor axmed cadde yay kula tahay in hadda la qiimeeyo maadaama ay sharaxan yihiin mas-uuliyiin horay xilalka usoo qabtay iyo kuwa cusub runtii aniga waxaan qabaa waan ka duwanahay um, walaalkay xasan aniga waxaan qabaa in dadkii hore loo soo tijaabiyey um, haddii ay runtii ay li- ha- ay lahaan lahaayeen capacity ama maaragtay nidaamkii sidii lagu widi lahay haddii ay macnaha ballanadii loogu talagalay marka hore hadday samayn kari lahaayeen xataa may kuwii ugu waaweynaa oo ay ka mid tahay sidii dastuurka oo kale maxkamadda dastuurka oo ay dhammaystiri lahaayeen oo kale um, constitutionka dastuurka ay dhis- ay ay dhammaystiri lahaayeen ama ay xataa ay samayn kari lahaayeen waxyaalaha public serviceska sida cisbitaaladii iyo waxbarashadu waxyaala xataa ka mid haddii ay samayn kari lahaayeen aniga waan dhihi kari lahaa maaragtay in ay sii joogaan laakiin nasiib darro um, madaxweynahoo kale wuxuu keenay lix tiir lixdii tiir markuu keenay vishinkiisii ayuu ka dhigay vishinkiisii wuu u gudbin kari waayey um, ra-iisul wasaarihii si uu howshii u wado ra-iisul wasaarihii inkastoo that is the best way waxaa waaye in la siiyo dadka cusub aad baa u mahadsan tahay xasan xundubay baan siinayaa dooda doctor axmed cadde waa dhegaysanaysaa maxaa kaaga baxay anigu runtii ee, wax wax badan waa qabsoomeyn sida inoo muuqata oo aan ka arki karno cid walba arki karto Ee, magaaladan aniga labayo tobankii markii aan joogno doorashadii hore jidadkaani ma dhisnayn kaalimo shidaal ma lahayn arriboor isku toosan ma lahayn nabaddu sidaan way ka aada uga liidatay federaal ma jirin ee, shan shan goobood oo wax lagu doortaa ma jirin horumar weynaa jira ha yeeshee waa jiraan waxyaabo aan weli dhamaystirmi- dhamaystirmin dhamaystir la'aantaasi waxa ay ku timidna cashar in laga barto lana dhamaystiro waana waxa keenaya hadda qofkii qofkii marka la leeyahay qabiyo qofkeediyaa qabto qaran ma dhisa qardajeex marka maxaa diidaya sida doctor axmed uu qaba in la tijaabiyo dadka cusub laftooda waxaan diida- diidaya?
wa- miyaysan xaquuq lahayn waxaa diidaya ee, biriijka dushiisa ama buundada dusheeda darwalka laguma bedelo marka aan buundada ka degno ee, wadanku ha dhismo marka uu dhismo meel lagu- meel laysku tijaabin karo oo dad aqoonteedu fadhido oo dhismaheedu fadhiyo oo dhul fadhiya markay noqoto markaas ayaan dhihi karnaa darwada ha la kala bedelo laakiin buundada dusheeda wax lagu bedeli karo saasaan aaminsanahay aragtida xasan waad dhegaysanaysaa wuxuu ku doodayaa in wax badan la qabtay qof horay nidaamka ugu soo jiray oo wax la socdana inuu ka wanaagsan yahay ee, mid hadda howsha ka cusub adiga maxaa taa ku diidan tahay dadka hore loo soo tijaabiyey haddii loo dhiibo hawsha waxay noqonaysaa s- afartii sano lasoo dhaafoo kale inaan haddana aan ku noqonno oo ay dowlad wana- dowlad xumadii inay sii socoto oo amni daradii inay sii socoto oo inay sii socoto um, dhaqaalihii um, inuu dhulka sii galo uusan wax dhaqaalaa aysan jirin oo aan loo samaynin cisbitaallo oo aan jidad la samaynin oo aanan la samaynin ma aha ujeedada dadkan inaysan qaban karin maaha ee laba ogaba inay ka maqan tahay oo loo baahan yahay dowlad wanaag in loo baahan yahay musuq maasuqa in la xakameeyo oo meel lagu xiro way og yihiin laakiin ma samayn karaan marka waxaa jiro dad tira badan oo soomaaliya oo aqoon-yahanaa oo arrimahan oo arkaya dhibaatadan oo u sheegaya dowladda dhibaatadan inay wax ka bedesho oo ay dhagaha faraha ka geshata dadkaas haddii la siiya jaanis aniga waxaan aaminsanahay waxaa jira dad soomaaliyeed oo badan oo ku jiro nimankan musharaxiinta ku dhex jirta oo awood u leh aad baa u mahadsan tahay xasan xundubay Ee, horta waa mahadsantihiin Ee, horta amni darada amnigu horta mar walbaba amni ee, hadda anagoo anagoo lugeynayna aniga doctoorka lug baan halkan ku nimiday ciidamana ma waardiyeynayn waxay ka mid tahay qayb ka mida nabadda inaan hataa xafiiskiina anagoo iska lugeynayna nimid qodobka labaad wuxuu yahay waxqabadka waxay ku xiran tahay intaad fiiriso koobka biyo inta uga jiraan haddaad fiirsani koob biyo ku jiraan waaye haddaa inta maran ka fiirsani aday kugu xiran tahay marka qof walbaba ma- ma inta maranaad aragtaa koobka mase inta biyo ku jiraan marka anigu inta biyo ku jiraan arkaa waxaan leeyahay halasii kordhiyo biyaha halasii socdo laakiin dhaliilo inay jirto cid diidaysa male waana waxa casharada aan ka baranayn waa waxa aan rabno inaan maalba toosino haye doctor ay macnaha waa runtiis walaalkay in um, aan hadda aan ku nimid um, socod aan ku nimid laakiin socodka aan ku nimid runtii uh, mid wuxuu- waa mid cabsi badan u ah ma ahayn socod aan annaga aan doorana ma ahayn socodana wuu kaliftay ahayd horta taas xagga dhig oo macnaha waddanka ammaanaa ka jiro ma dhahayo ta labaad oo koobka biyaha lagu shubayo dhinaca kale laga fiirinayana macnaha annaga riski ma gelin karno ummad dhan haddii aad gaari wado ee gaariga ninka wado uusan ahayn nin qualified ah oo uusan drabal fiican uusan ahayn macnaha waa istaajinaysaa waxaa leedahay walaalow han- ahligin annaga annaga waxaan leenahay dowladda hadda jirto macnaha waxaa laydin siiyey jaanis waqtiyaa laydin siiyey aad wax ku bedeshaan aad wax ku samaysaan waadna samayn kari weydeen uga wareega ummadda macnaha ha- ahliginaya taasaan ugala jeeda aniga ujeedada aan maaragta gabagabada doodan isla soo gaarnay inkastoo ilaa hadda jirin barnaamij lagu kala saarayo dad hogaankii hore soo qabtay iyo kuwan cusubee iyaguna hogaankii wadanka raba oo gadigooda musharaxiin ay wada yihiin maxaa kala gudban baarlamaanka horta mas-uuliyadda waxay ku xiran tahay xildhibaanka laftiisu cabirka watay ku xiran tahay waxaan aaminsanahay intaan ogahay og yihiin qaarkood wayga way aragsan yihiin qaarkood wayga aqoon badan yihiin qaarkood wayga wadanaysan yihiin marka anigu waxaan leeyahay xildhibaanadu ha fiiriyaano danta guud hala- hala daryeela danta guud dan gaara dal- dal ma dhistee marka danta guud oon ku wada jirno inay in la daneeyo qof walbana inta uu la xisaabtamo qolka soo xirto oo fiiriyo ciddii uu isleeyahay wadankan dantiisa guud wadanaha guud way qaban kartaa inuu fiiriyo maxaa la gudban baarlamaanka soomaaliya maadaama ay doorashada dhacaysa sideeda bisha aad iyo aad saynab annaga horta waxaan nahay ummad islaama number one um, dastuurka waxaa ku qoran in um, ummaddan lagu dhaqo kutubka iyo um, iyo sunnadii lagu dhaqo dastuurka baarlamaanka wuxuu abruuf gareeyey wuu marsiiyey in ummaddan islaamka ah loo sameeyo sharciyadooda inay ku beesgaraysanaato meeshaas marka baarlamaanka marka waxaa la gudboon inay fiiriyaan qofkay u dhiibanayaan xel oo ay ka fiiriyaan war qofkan aamin ma yahay number one oo ma yahay qof ixtiraamaayo hantidii ummadda ma yahay qofkan qof um, samaynaayo um, howlihii loogu talagalay ee yiri wuu samayna markuu yimaado uu sheego ninkan madaxda dooranayo wuxuu sheegi doonaa program programka uu sheegi doono ma yahay qof fulinayo baarlamaanka waxaa kaga aadan inay shuruudaha ay ka fiiriyaan ah ammaanada ballanta inay ka fiiriyaan in qofkaasi uusan um, shareecadii islaamka u tixgelinayo oo islamarkaasna uu samaynayo waxyaalo aanan ka baxsanayn maaxeendaabkaas uu samaynayo oo ummaddiina markaas ay ku soo celinayo systemkii um, soomaalinimada iyo um, iyo iyo islaamnimadan ka baxay intaa ayaan kusoo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban maanta waxaa dooda igala qaybgalay xasan xundube jimcaale oo ah aqoon-yahan falanqeeya arrimaha siyaasadda iyo dr axmed maxamed cadde oo isna ah aqoon-yahan ku xeeldheer arrimaha bulshada inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona nabadgelyo
aad iyo aad bay umahadsan tahay zaynab abuukar oo nala soo codsiinaysay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhegaysanaysaanna waa v o a washington haatanna waa barnaamijkii qurbe iyo sahra cabdi axmed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna qurbe oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno argagaxa iyo walaaca dad badan oo ku dhaqan gudaha maraykanka ay ku abuurtay dakareetada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu ku soo rogay toddoba waddan oo ay ka jiraan xasaradaha argagixisada waddamadooda soomaaliyana ay ka mid tahay tan iyo markii ay soo baxday wareegtada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump waxaa siyaabo kala duwan ay u saamaysay qaxootiga soomaalida ah ee dalkan maraykanka imaan lahaa kuwii horay u sii joogay ee sharciyada dhalashada aan qaadan iyo sidoo kale dadka tahriibka ah iyo qoysaska dadkoodu ay maqan yihiin ee ay u soo dacwoonayeen dadka ay saamaysay waxaa ka mid a soomaalida ka soo gelaya dhinaca xuduudaha dhulka dalkan maraykanka wadanka mexico ee jaarka la-a dalkan maraykanka ayaa waxaa khadka telefoonka aan shalay kula xiriiray mid ka mid a dhallinyaro toddobiyo labaatan ah oo iyagoo soo geli lahaa wadankan loo diiday shan ka mid a dhallinyaradaasi waa gabdho halka laba iyo labaatanna ay yihiin wiilal walaal maxamed cabdiraxmaan baa la dhahaa waxaan ku magac dheerahay maxamed america ma garad america waan ku riyoon jiray laakiin riyadii waxay noqotay wax kale ma garad waa gartay xuduuddaa taagan tahay waate hadda waxaan taaganahay ma- magaalo la tabajula xadgudu waxay ii jirtaa waxay bay ii jirtaa ee, rag baan dirnay oo naga mid ah oo baxay waa la soo celiyey anagana meeshaan go-doon ku nahay ma garatay oo meelaan aadna ma labaatan beriyaad la siiyo wadanka ka baxa ah oo maraykan ku gala maraykankiina ma galay korno ee, xaaladii waa dareemi kartaa ee, waxa adduunka ka socda ma isku daydeen inaad soo gashaan maraykanka anaga weli ee isku badayn raggeena laakiin raggii naga mid ahay baa isku dayay oo hadda jooga california oo gobolka california waa la soo celiyay magarad waysan galan anaga waxaan rabnaa taxi ana taxi kasii daran tahay rag kalaa jooga si taasi la mida waxaa iyaguna xayiraad lagu soo rogay dadkii qaxootiga ahaa ee ka soo safraya wadamo badan oo ku yaala caalamka gaar ahaana kuwa soomaaliya dariska la ah ee kenya iyo etoobiya haddaba waxaa saameyntaasi faraha badan ee dhinacyada kala gedisan ah ee dadka ku dhaqan gudaha maraykanka ay u arkayaan in wareegtadan ay si gaara iyaga soomaalidu ay saameyn xooggan ugu yeelatay hay-adoo u arka arrinkani inuu yahay mid ka hor imaanaya sharciga dalkan maraykanka iyo garyaqaano ayaa ugu baaqaya dadka inay la soo xiriiraan si markaasi arrinkani ay uga beegsadaan dhinaca sharciga gaar ahaana dadka haysta deganaanshiyaha dalkan maraykanka imaam sheekh xasan jaamici waa imaamka mid ka mida masaajidada minnesota afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay gobolkaasi waxaa ka socday dibadbaxyo halkaas ay ku dhaqan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkan maraykanka imaamka sidoo kale waa sharciyaqaan ku nool dalkan muddo aada u dheer waxa aan weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay wareegtada madaxweyne donald trump dad badan waxaa confusion ku abuureen confusion waxaa keenay dad badan oo fiisooyin kusoo gelaya fiisooyinka waa laba nooc oo dadku si fiican umakala yaqaanaa magacyada fiiso fiisa u tahay waxaa layirahda waxaa jira waxa la yirahda immigrant visa i v immigrant visa waxa waye dadka kusoo gala green carka oo loo xareeyey ama aabbaha wiilkiisa u xareeyey ama ninaa xaaskiisa u xareeyey ama caruurtiisa marka iyadoo ku shaabayaysan fiisa oo green car ay kusoo galayaan waa degenaansho oo abadi ah waaye dadka xuquuqdaas oo kale dastuurkaa bixiyo marka awood uma lahaan karo inuu dhaawaco guud ahaana barnaamijkeenna qurbe ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay saameynta dadka ay waddankan ku dhaqan gudihiisa iyo bannaankiisaba ku reebtay wareegtada madaxweyne ee madaxweynaha dalkan maraykanka donald trump uu dhowaan soo saaray ayaan intaasi kusoo gabagabeynaynaa toddobaadkan inta aynu toddobaadka soo socdo dib u kulmi doonana waxaan idinkaga tegayaa sidaasi iyo nabadgel
aad ay u mahadsan tahay sahre cabdi axmed ayaa soo diyaarisay soona jeedinaysay barnaamijkaasi qurbi halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington haatanaan dib ugu laabanno warbixintii goor dhoweyd aan idiin soo qadinay booliska kubeeg ee dalka kanada ayaa sheegay inay xireen laba qof oo lala xiriirinayo inay ku lug leeyihiin weerar toogasho oo xalay loo geystay masjid ku yaala magaaladaasi lix qof ayaa ku dhimatay weerarka sideed kalena waa ay ku dhaawacmeen dowladda kanadana waxa ay sheegtay in weerarkaasi uu ahaa mid argagixiso waxaa warbixintan nooga diyaariyey jaamac buulle jaamac faaraxow cusmaan waa madaxa ururka saaxiibada kanada iyo soomaaliya ee loo yaqaan somaali canadian friendship wuxuu sharaxayaa sida ay wax u dhaceen iyo dhacdada meeshaas ka dhacday waa dhacdo naxdin badan dad shacab ah muslimiin ah salaadii cisho tukanaya markay kasoo baxeen salaadii oo dadna sunaysanayaan dadna caruurahoodii iyo faamiladoodii ama rag iska sheek sheekaysanaya o iska taagtaagan ayaa masaajidkii lasoo galay kadibna laba nin bay ahaayeen baas bay ku fureen dad bay halkaa ku dileen labada nin kamida waa baxay banaanka u baxay qorigii isna soo cabaystay waa soo noqday ninkaas waxa la ilaa laba goor buu baxay marka soo gelitaankiisa markii lagu daro waa saddex goor buu buuxsaday qoriga intaa hadda la confirma gareeyay geeridu waa lix shan baa dhaawac halista dad kale oo intaa ka tiro badanna waa iyaguna dhaawac fudud sheekh siciid cilmi raage waa imaamka masjidka sakiina center ee magaalada turana waxaana aan weydiiyey sababta labadan gobol ay uga dhacayaan arrimaha muslim nacaybka la xiriira ee kanada intooda badan ardadee markaad eegtid sheekh anaku waxaanu nahay dhowr iyo soddon milyuun baanu nahay kanada marka wadanka kanada la eego dhowr iyo soddon kaa milyan waanu kasannahay meelo fog baanu kala degdegannahay kanada waa wadan weyn iiska iyo weska maxita markan waa qaarad meeshaan aanu degannahay waxaana ag degan oo jaarka iyaga ah wadan afar boqol oo milyan ay degan yihiin wadanka maraykanka wadanka maraykanka markaa wixii ka dhaca wixii ka dhaca ku saabsan muslimiinta annaga kolley iyo kolleba wayna saameynayaan afar boqol oo milyan markay dhaqaaqaan de annaguna wadankayga wuu gariiraya wuu gegilmaya waxaan u aragnaa markan annaka tan qudheeda inay noqon karto radda ficilkii ka dhacay maraykanka oo kale iyo wuxuu ku hadlay ninka madax madaxtooyada madax cusub ee maraykanka ay ku hadashay laga yaaba inay noqon karto sheekh siciid cilmi raage ayaa ka hadlaya aqoonta uu u leeyahay masjidka la weeraray iyo in ay xiriir la lahaayeen masjidka sakiina center ee uu imaamka ka yahay masjidka masjidna hore u tagnay wareer akabeka weeye wax xidhiidho iminka de aan masjid caadiya mooyaane wax xidhiidhoo shaksiyan la leeyahay ma jiro ilaa iminka dadkii dhintay iyo dadka ka dhaawacmay toona cid ka garan maayo madaxa saaxiibtinimada soomaaliya ee kanada faarax oo cusmaan ayaan weydiiyey inta ay ka warhayaan in soomaali ay ku jirto dadka waxyeeladu soo gaartay iyo guud ahaanba xaaladda soomaalida magaaladaas ku nool niyo soomaalidu kuma badna magaaladaas aad bay gobolka ugu yar yihiin gobolka waa gobolkii soomaalidu markay waddanka iman jirtay kasoo dhulbilowday montreal bay kusoo degi jirtay laakiin maadaama soomaalidu dad faransiis ku hadlaysan u badnayn way soo gudbi jireen dhinacan ontario toronto iyo ottawa ay aadeen soo aadeen way jiraan dad ku haray cobek marka waa caasimadda gobolka cobek cobek city ayaa caasimad u ah marka dadka dowladda u shaqeeya badanaa u badan halkaas dadka shacabka waxay u badan yihiin magaalada montreal lagu leeyahay oo magaalada commercialka ah dad soomaaliya oo degan oo badanna way jiraan laakiin cobek dadka soomaalida oo degan aad ayay u farayar yihiin badanaa waxay u badan yihiin dadka north africa ka yimid ma jiraan warar ka soo baxay weerarkan booliska dalka kanada oo isugu jira heer federaal gobol iyo degmaba waxa ay ka gaabsadeen in ay sharaxaad ka bixiyaan sida ay wax u dhaceen iyo weliba dadka arrimaha fuliyey iyo kuwa dhibanayaasha ahba sinjeedahooda waxaana ay ku cudur daarteen in baaritaankii uu weli socdo islamarkaana aysan doonayn inay ka hormaraan
aad iyo aad umaadsan yahay jaamac bulle jaamac oo warbixintaasi ku saabsanayd weerarkii dilka geystay ee ka dhacay magaalada cubek city ee dalka canada inoo soo jeedinayey halkaad weli nagala socotaanna waa v o a waashan caashahay kaalimihii heesaha dabacsan dhegeystayaashaan ugu talagalnay warar iyo warbixina ismaac aan ku daalin xasan oo waa maxamed cabdi xasan haatanna waa dhinacii heesaha codkaasi xaawakiin iyo heesta hayga roorin ayaan ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan idaacaddii cawaysnima laanta afka soomaaliga v o intaan mar kale kulmayno waa anigoo caashi ibraahim iyo maxamed cabdi xasan sandheer iyo guud ahaan saaxiibadda kale v o idale sidaas iyo nabadgelyo